fi ducana wanaagsan dhammaantiiba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay labada bisha meey ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjada gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidooda nagala socotaan boggayaga v o e somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo shaacisay tirakooba lagu samaynayo dadweynaha soomaaliya waxaan qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidaynta ean maalinka aan kuu sheegay oo ilaa iyo siddeed bilood qaadanaya sanadka dambe bisha oktoobar abaataniyo afar in la bilaabo tirinta waxaa lagu horaysiinayaa tirinta ee magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya waxaase dhici karta in mar la wada bilaabo
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatooyina la sheegay inay ka taagan yihiin duulimaadyada gudaha soomaaliya islaamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkaddii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay baasenjarba soo xarayninba shirkad kastaana ay baasenjarka ku hayn karto garoonka saddex saacadood oo international laysla ogol yahay
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan labaatan kun oo askari oo ruush ah ayaa dhintay halka siddeetan kalena ay ku dhaawacmeen shan bilood oo dagaal ka socday bariga dalka ukrain gaar ahaana bakhmuud waxaana sidaas isniintii sheegay afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kibri kibri oo soo xiganaya warbixin sirdoon oo maraykan ayaa sheegay in kalabadha kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qorteen shirkadda gaarka loo leeyahay wagner kuwaas oo inta badan ciidamada ka soo qortay xabsiyada ruushka khasaaraha dagaalka ayaa inta badan ka dhacay bakhmuud halkaasoo ciidamada ukrain laga saaray magaalada gibri ayaa sheegay in aanu bixinaynin qiyaasta khasaaraha dhinaca ukrain xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa maalintii labaad sii wada wadahadalla oo dalka qatar kula yeelanayo erga caalamiya oo kala hadlaya xidhiirka mustaqbalka uu la yeelanayo hogaamiyayaasha daalibaanta afghanistan kulankan ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay dib u eegis ku samaynaysa howlgallada ballaadhan ee gargaarka ee ka wadaan dalka afghanistan kadib markii daalibaan ay mamnuucday haweenku inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay wakiilada daalibaan laguma casuumin kulanka inkastoo ururku uu ka digay in kulan kasta oo aanay ka qaybgelin uu dib u dhac ku iman karo sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka daalibaan aanu ahayn mid laga doodi karo ugu dambeyntiina wararka ka imanaya marinka khaza ayaa sheegaya in tiro gantaala lagu tuuray marinka dhanka israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiyey dhaqdhaqaaqa jihaadka islaamiga ah ee khaza khadar cadnaan oo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala israa'iil ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saakaaruurnimadii madaafiic lagu soo tuuray marinka khaza kuwaasoo ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka israa'iil ay maamusho ciidanka ayaa ku dhawaaqay in saddex gantaal ay saaka ku soo dhaceen goobo bannaana halkaasi oo laga dhawaajiyey siidhiga digniinta ah balse aan la howlgelin nidaamka birtaa waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta israa'il ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii falastiiniga ah ee lagu magacaabayay khadar cadnaan kaasoo cunto kasoo mid sameeyey in muddo ka badan lix iyo siddeetan maalmood waxaanay kooxaha falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xaalad barordiiqa iyaga oo dalbaday in jawaaba laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka cadnaan dhegaystayaalla warkii dunidana waa naga intaasi haatanna u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida fiidwacna wanaagsan ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idi leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay xaaladda colaadeeda dalka suudaan ayaa la sheegayaa inay soo shaac bixisay sida ay isugu soo dhowaanayaan dalalka sucuudiga iyo iiraan oo bilahan xidhiirhkooda usoo hagaagayo warbixin ay qortay wakaaladda wararkii royters waxay noo haysaa sahre cabdi axmed isu soo dhowaanshiyaha kordhaysa ee u dhexaysa riyaad iyo tahraan ayaa muuqata isniintii iyadoo sacuudi arabiya ay gacan ka geysanayso daadgureynta muwaadiniinta iiraan ee kasoo cararaya dagaalka suudaan markab ciidamada badda ee sacuudiga ay leeyihiin ayaa lixdan iyo shan qof oo u dhashay dalka iiraan waxay kasoo qaadeen boorta suudaan waxa ayna kasii bixi doonaan dadkaasi jidda ayagoo usii duuli doona magaalada tahraan ee dalka iiraan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan naasir kanaani ninka la yiraahdo ayaa ku tilmaamay gacansiintaasi dadka reer iiraan ee sacuudiga arrin wanaagsan oo dhacday xilligeedii iyadoo iga mahad celinayaan iskaashigaasi sacuudiga axmed al dabayis oo ah sarkaal saro ka tirsan ciidamada sacuudiga ee howlgalkaasi gacanta ku haya ayaa muuqaal gudaha tv-ga dalkaasi laga sii daayey waxa uu ku sheegay in labada dal ay yihiin saaxiibo wanaagsan oo walaalo ah loona baahan yahay in boqortooyada ay u arkaan dal ayaga ay leeyihiin sacuudi arabiya oo si weyn ugu dhow loogana soo tallaabi karo badda cas marka la fiiriyo dhinaca xuduudda ayaa dhanka kale tahalboolo waxay u noqotay daadgureynta dadka ajaanibka ah iyada oo dalalka ay ka shaqaynayaan in kumanaan dadkooda ah ay kasoo saaraan colaadaha sida lama filaanka uga qarxay shaniyo tobankii bishii abriil dalkaasi suudaan jamhuuriyadda islaamiga iiraan ee shiicada ah iyo sacuudiga sunniga ah ee muxaafidka ah ayaa sanado badan ishayay ayaga oo taageero siinayay dhinacyada iskasoo kala horjeeda ee dalalka loolanka siyaasadeed u dhexeeya ee bariga dhexe oo dhan ayadoo sidoo kaleetana labadaasi wadan ee qeyb weyn ka ahaayeen colaadaha iyo loolanka siyaasadeed ee ka jira guud ahaan gobolkaasi sacuudi arabiya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jaray sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii dalkaasi iiraan kadib markii dibadbaxayaal iiraaniyiin ah ay xoog ku galeen safaaradda boqortooyada ee tehraan sidoo kaleetana riyaad ay ku xukuntay xukun dil ah wadaad shiica ah oo muslim ah si kastaba ha ahaatee labadan wadan ee muslimka ah ee waaweyn ee soo saara saliidda ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkooda oo ay dib u furaan safaaradahoodii diblomaasiyadeed heshiiskaasi oo garwadeen shiinaha uu ka noqday bishii maarso
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo koobaysa ama inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee royters dowladda mareykanka ayaa sheegtay shalay inay ku qiyaastay ilaa iyo labaatan kun ah ciidamada ruushka in lagu dilay dagaaladii ee dhacay tan iyo bishii disembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee associated press waxay noo haysaa sahre ciidla nuur war ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka looga taliyo ayaa isniintii shalay lagu sheegay in ay qiyaasayaan in dalka ruushka tan iyo bishii disembar ay soo gaadhay tiro dhan boqol kun oo askari oo dhaawac iyo dhimasho ah taasi oo ay ku jiraan in ka badan labaatan kun oo qof oo laga dilay iyada oo ukrain ay iska difaacaysay weerar culus oo ciidamada ruushku ay ku qaadeen bariga dalka ukrain dagaalkan oo noqday dagaal foolka fool ah ayaa ahaa dagaalkii ugu xooganaa ee dhex mara labada dhinac halkaasi oo ruushku uu isku taxallujinayay sidii magaalada bakhmuud iyo hareeraheeda ay u go'doomin lahaayeen si aanay u gaadhin difaaca yukrainiyiintu afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad ee maraykanka john kerby ayaa sheegay in qiyaasta maraykanka ay ku salaysan tahay sirdoonka maraykanka ee dhowaan la shaaciyey balse muu faahfaahin si ay xogtaasi ku heleen genaraal mark milley oo ah guddoomiyaha guud ee saraakiisha ciidamada ayaa sheegay bishii noofembar in ay ciidamada ruushka gaadhay qiyaas dhan boqol kun oo askari oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira sideedii bilood ee ugu horreeyey dagaalka taasi oo muujinaysa in ruushka khasaare xoogani ka gaadhay dagaalkaasi ay ku qaadeen ukrain islamarkaana dhul badan laga saaray bilihii ugu dambeeyey kooxo ciidamo calooshooda u shaqaystayaal ah oo ruushka u dagaalamayo oo wenger la yidhaahdo iyo ciidamo kale ayaa guri guri ugula dagaalamay ciidamada ukrain si ay iskugu dayaan gacan ku haynta jidka loo yaqaano dariiqa nolosha oo ah waddadii ugu dambeysay ee ku hadhay galbeedka taasi oo weli ku jirta gacanta yukrain taasi oo ka dhigan mid muhiim u ah in ay maraan saadka iyo ciidamada cusub ee gurmadkaahi labada dhinac waxay sheegteen guule inay ka gaadheen dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ka dhacay kirby ayaa sheegay in ku dhowaad kala badh dadka la dilay tan iyo bishii disembar ay yihiin ciidamo wenger ah oo intooda badan ah dembiilayaal hore ugu xidhnaa xabsiyada dalka ruushka balse xabsiyadii laga soo daayay si ay ugu biiraan dagaalka ruushka uu ka wada yukrain ciidamada wengerka ayaa la sheegay in la geliyey dagaal aanay xirfadiisa iyo tababarkiisa lahayn sidoo kalena aanay la haysanin qaab dhismeedka isku xidhka iyo hogaamiyeyaasha ciidamada taasina ay keentay inay ku leedaan dagaalkaasi
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasoy diyaarisay wakaaladda wararka ee associated press dowladda soomaaliya ayaa maanta shaacisay inay tirakoobayso dadka iyo guryaha soomaaliya tirakoobkan ayaa lagu samaynayaa dadka ku nool xuduudaha soomaaliya waxaanay soconaysaa muddo laba sana ah xaaruun macruuf ayaa haddaba tirakoobkan ka wareysay doctor cabdi cali cige oo ah madaxa mashruucan tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliya iyadoo doctor cabdi sidoo kale uu la shaqeeyo hay-adda u n f p a oo qaramada midoobay u qaabilsan tirinta dadweynaha iyo weliba sahminta
fikradan waxay ku timi waddahan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shantii ayaa tira koob rasmiga oo soomaaliya laga sameeyey ugu dambeysay waxaa jirta mid la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii laakiin xogteeda lama sii dayn sababo jira aawadeed maadaama markaa uu dalka wax tira koob aan laga qaban muddada sideeda sannadood ah waxaa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha soomaaliyeed wax qorshayaal horumarinada iyo mid bili-aadamnimo dalka laga sameeyo marka hadda muddo sanad ka hore ayaa waxay soo yimid dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha caalamiga oo iska wax iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa sidee baa dalka loo loo heli karaa tiro tiradii dadka weynaha soomaaliyeed waxaa jirtay laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa la sameeyey qiyaas dadweynaha ah laakiin tas waxay ahayd taas waxay uun ahayd qiyaas ma ahayn tirakoom madax kuwooda markaa kadib waxaa la sameeyey la tashiyo la isugu yeeday la sameynayey maamul goboleedada iyo somalilan iyo dowladda federaalka hay-adda caalamiga iyo markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si loo si dalkas looga qaban lahaa tirakoob madaxka kowa tirakoob waxaa looga jeedaa sida caadiga marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin marka tirakoobta waxaa la yihahdaa tirakoobka dadka iyo guryaha waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya ujeeddada laga leeyahay waxa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo hadda halkee wax laga bilaabaya
hadda waxaa laga bilaabayaa waxaa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa waxaa jira had iyo goor marka tirakoobaa la sameynayo nidaam caalamiya oo la raaco waxaa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la raaco iyo nidaam wax lagu tiriyo oo afka qalaad lagu yihahdo methodology methodologygaas wuxuu sheegayaa sidee baa loo tirinayaa dadka waxaa loo tirinayaa dadka dal kasta wuxuu leeyahay dadweynaha geographicaly geographicaly meela uu ku nool yahay oo afka qalaad lagu yihahdo urban rural iyo urban iyo rural soomaaliya waxaa u reer baadiyaha marka waa magaalooyinka waaweyn tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ah ayaa la tirinayaa waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kasta oo dadka soomaaliyeed ku nool yihiin maadaama tirakoobta la yidhaahdo tirakoobta dadka iyo guryaha marka nidaamkaas qorshahaas ayaa la raacaya oo lagu tirinayaa dadka marka tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maantoo talaadaha
tirakoobtan furitaankeeda waxaa la furayaa talaadada bisha labadeeda wuxuuna socon doonaa ilaa iyo laba sannadood meelaha waxaanu qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadeynta aan maalinka aan kugu sheegay oo ilaa iyo sideed bilood qaadanayo sanadka dambe bisha oktoobar labaatan laba labaatan labaatan iyo afar in la bilaabo tirinta waxaa lagu horeysiinayaa tirinta magaalooyinka reer baadiyahana waa lagu xijinaya waxaase dhici karta in mar la wada bilaabo shaqaale intee la eg baa samaynaya tirakoobta shaqaalaha sida hadda qorshaha iyo banaankan aanu qoran dejinay waxaa gelaya markii soddon kun oo qof
soddon kunoo qofaa ka shaqeynaya tirakoobta
a soddon kun oo qofbaa ka shaqeynaya oo gobolada kale waxaana lagu qorshe waxaana lagu qorsheeyay in bil gudaheed lagu dhameeyo laba weeg ilaa bil gudaheed markaad hadda wadanka meel kasta ma tegi karaan dabcan shaqaalahaasi waad og tahay gobollo fara badan baa amni darteed aan loo tegi karin maxaanku idhahdaa koox dowlad kasoo horjeeda ay ka talisaa maxaa la yeelayaa see loo tirinayaa dadkaas ma laga gudbayaa si ku meel gaara waa su-aal fiican haaruunow taas waa caqabadihii aan kuu soo waday bay ka mid tahay waa runtaa su-aal fiican weeye qorshaha iyaga waa laga dooday in badan baa laga dooday sidee baa dhulka soo cool inaccessible ama sida waa lama tegi karayo see laga yeelaya qorshaha dowladdu dowladdu waa ka qayb qabtay dowladdu waxay horto sheegtay in sanadka soo socda labaatan labaatan iyo afar bisha oktoobar dalka sansuska aan wax caqabadi macnaha aan meel meel walba ay xor noqonayso laakiin anagu waxaanu dejinay qorsho kale oo wadamo kale oo sidii soomaaliya oo kale duruufta laleh ay sameeyeen waxaa ka mida nigeria waxaa ka burkina faso mali iyo colombia waxaa la isticmaalaya waxa la yidhaahdo qiyaasta dadka meelaha aan la tegi karin iyadoo la isticmaalayo hab model oo la isticmaalayo satellite imagina soomaaliya haddaan weli lagu macneynayo gritry saxnaanteeduna ay aada iyo aada u sarreyso haddii ay weydo weeye in meeshaas meel walba la tiriyo in intaas intaas inta kale dalka si caadiya loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco laakiin meelahaas aan la tegi karin sidaa la sameeyo qorshaha noo dejisana waa sidaa xilligan aynu joogno ilaa laba milyan oo qof baa ku dhowaad baa barakac ku sugan xaalad barakaca meelo kala duwan jooga degaanadoodii ka barakacay mana jiro damaanad qaad ama abaarihii soo barakiciyey inay dhammaanayaan marka maxaa la yeelaya
haaruno waa runtaa wey dhowaan ayaan waxaanu sameynay assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka waxaanu ka sameynay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay muqdisho baydhabo beledweyne kismaayo gaalkacyo boosaaso iyo ha intaas baanu ka sameynay beledweyne waxaanu waa tii sanad ka hore ay dhacday sanadkii hadda lasoo dhaafay u dhacay abaar xun oo humaankum qoys oo reer baadiyaha barakeeyey marka waxaanu baaraynay dadkaas meeshii ku dambeeyeen l d bskaas inay soo galeen bay kolog soo galeen l d bsku markaa baadiyaha kama jiro wuxuu ka jiraa meel magaalo ah inta badanna waxay kuwo cusubna way samaysmaan kuwii horena way kusoo biiraan su-aalahan dadkaa weydiinayna waxa weeye matahay reer baadiye soo barakacay muddadaas muddo cayiman aanu weydiinayna haddaad haa tahay ha ay tiraahdid maxaa kuu qorshaysan ma ku noqonaysaa meeshaad kasoo barakacday talabaad saan kuu sheegay dadka had iyo goor waxaa loo tirinayaa saddex deegaan arban ruland mamaariga ama magaalo magaalo tuulo ama reerbaadiyi haddii uu dadku ka tagaan oo mid kamida ka wareegaan oo kakala wareegaan waxaa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay hadduu reer baadiye ahaa reer magaal baa loo tirinaya marka barakacayaashu goonidooda waa loo tirinayaa laakiin guud ahaan dadka waxaa loo tirinayaa magaalo tuulo iyo miyi
wagaaga dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa doctor cali cabdi amaan idhaa doctor cabdi cali cige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha soomaaliya uu waramayay haaruun macruuf isla wararka soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaale dadka rakaabka ah ee isticmaala diyaaradaha u duula gudaha soomaaliya ayaa la sheegay inay caqabada kala kulmaan duulamaadyada oo mararka qaar noqda kuwa aana laysku hadlayn karin iyadoo mararka qaar lagu wargeliyo in safarka uu baaqday kadib muddo dheer oo ay sugayeen hay-adda duulista hawada ama duulista rayidka ah ee soomaaliya ayaa soo saartay go-aan ay ku joojisay inaanay rakaaba soo xarayn karin shirkad aan lahayn diyaarad muuqata oo diiwaan gashan waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa dhibaatooyinkan ka waraystay maarayaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin xasan
cabashooyinkan sida aada la socoto dhowr jeer ayay soo laalaabteen waxaa noo yimid oo hay-adda soo gaaratay cabashooyin fara badan oo shacabka soomaaliyeed usoo gudbiyeen hay-adda hay-addu waxay leedahay emailo oo publica oo lagala soo xiriiri karo oo cabashooyinka shacabku ay kusoo gudbin karaan marka kuwa janalkaas noo soo maray iyo kuwa toos noogu yimid oo telefoonada noogu yimidba marka waxay ka dhacayeen shacabka oo mar hore inta lasoo xereeyo kadib ay dhacayso in diyuuradoodii aanay diyaar ahayn kadibna ay saacado badan garoon ku jiraan falaadyada qaarkood la kansalo marka ay baaqdaan oo aanay bixin marka labadii maalmood oo shalayta iyo daraadba laba kays ayaa dhacday marka kays wuxuu ahaa diyuurad u socotay cadaado marka shacabkiina waan saarnay xili dambe ay diyuuradii kacday cadaaday habeenkii soo seexatay shalayta subaxdii soo laabatay shalaytana sidoo kale iyadoo ah maalintii shaqaalaha adduunka oo shaqaalaha badankood inta shiftiga ku jirtay mooyaane oo diyuurada hagaysa mooyaane inta kale ay fasax ku jiraan ayaa keyskana loo soo wacay marka meeshaan imid markaan keyskii aan fiiriyey oo xaaladii aan fiiriyey basengerkiyo odayaal iyo dad waayeela iyo caruur iyo u badnaa gaalka ayaa u socday kadib diyuurad kasoo laabatay flight oo markaas soo degtay oo freedom airline ay lahayd ayaan waxaan maarata ka codsanay in kuruwii dadka ay qaado mar labaad marka ilaahay mahadiis dadkiisi nabad ayaa gaalkacyo lagu geeya xalayto gaalkacyo diyuuradda soo jiifatay saakatay soo laabatay marka waxaa jira si arintaan oo dhan roblemka mar hore aan aragnay si loo xaliyo waxaa jira muxuu ahaa caqabaddu maxay ahayd oo waxaan keenay caqabaddu waxay ahayd shirkadaha qaarkood oo diyuuradoodii dayactir ay uga maqnaayeen marka diyuurad yaraan ayaa ka jirtay maaragtay wadanka xoogaa diyuurad yaraan ayaa ka jirtay laakiin xal ayaan u helnay waxaa jira m o u ama isfam shirkadaha diyuuradaha aan ku qornay wax alla wixii caqabada imaan kara sharcigu wuxuu ka qabo waxa lagu xalinayo shirkadaha diyuuradaha madaxdoodana aan ka saxiixinay wasiirada wasaaradda gaadiidkuna ay saxiixday civil aviationkuna uu saxiixay oo isfaham ah sidii shaqadan iyo caqabadan lagu joojin lahaa marka isfahamkii ayaa dhaqan galay warqadda aan shalay soo saarna waxay u ahayd fure in isfahamkii uu dhaqan galay muxuu ahaa marka isfahamkaas isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basengerba soo xarayninba shirkad kastaana ay basengerka ku hayn karto garoonka saddex saacadood oo international laysla ogol yahay inta aanay diyuuradooda bixin ka hor saddex saac wax ka badan garoonka laguma hayn karo rakaabka marka tiibaa dhaqan gashay laamaha amniga dowladda qaybka ah hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka dhammaanteen iyo shirkadihii diyuuradaha maamulkoodii urur ayay leeyihiin oo aada u shaqeeya marka intaynu isu wada tagtay intii ayaan maarata hubinaynaa inay dhaqan galaan saakaysaan terminaalka u galay haddaan kasoo laabto xafiiskayga kusoo laabtay marka waxaan hubinaynay in arintaasi ay dhaqan gasho dhaqan gashay si wacan ayaynu u dhaqan gashay marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa in ay harto shacabka cabashada ka imaanaysa oo arintaas aan ugu talagalna inaan ku xalino ay si toos u dhaqan gasho
dad aan lahayn diyaarad ay ku qaadaan rakaabka sidee inta garoon u keenaan ay markii horeba duulad u sameynayeen sideed u aqbasheen
ma la aqbali jirin laakiin waxaa jirta mathalan shirkad labaatan sano toban sano soo shaqaynaysay oo diyuuradeedii ay dayactir aaday muddo usbuuca dayactirka hangarada soomaaliya weli ma dhaqangelin marka hangare waxay u aaday wadamada dariska inta lasoo dayactirayo ayay shirkadaha kale oo ay saaxiibada yihiin shaqa wadaag yihiin ayay waxay ka codsataa in ay falaydkeeda ay diyuurad ugu helaan marka arrangementi ka dhexeeya diyuuradaha oo si smootha oo ama si wacan ku socda u ahaa marka hadda laakiin caqabado iyo waxyaabo oo ayaga bannaanka ah iyo diyuurado xoogaa yar falaadyo dheeriya oo dhinaca emergencyga ay kusoo baxeen oo maaragtay shirkadaha diyuurada waxay caawiyaan hay-adda maareynta masiibooyinka ciidanka xooga dalka caawisaa marka meeshii oo dhibaata ka dhacda oo dhaawacyada iyagaa soo daadguree marka falaadyo dheeriya oo aan lagu talagelin ayaa marmar soo baxa kuwaas ayaana waxay sababaan badanaa daaha ku yimaada shirkadaha diyuuradaha marka alxamdulilahi xal ayaan u helnay mana dhacayso hadda kadib shirkadahaas waxyaabahaas emergencyga soo dhacaana si aan u maaraynaan u helnay shacabka soomaaliyeedna aan saameyn ku yeelanayn marka hadda waxaan kasoo baxay shir aan la galay shirkadaha diyuuradaha oo saakayto sagaalkii aroornimo noo bilowday dhammaan arimihii o dhan waa isla soo dhignay maare waxaa dhacda mararka qaar in rakaab ku jira garoonka oo diyaada raaci lahaa in la kiraysto emergency usoo baxo iyagoo door bidaya qiimaha iyo kharashaadka laga yaaba inay duulimaad kala sameyso oo kira ah marka miyaysan jir waxaa kameynaya nafta diyaaradaha naftooda
hadda way waa arintaasoo dhan waa laga soo gudbay xal ayaa loo helay m o u-ga ayay ku caddahay haddana waxaan ka codsanay in xataa shirkadii shirkad kale diyuurad u daboolaysa oo diyuurad rabta inay siiso in ay qoraal ugu soo gudbiso hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed hay-adduna ay ka warqabto si dembigii oo meel cad u yeesho midda kale hay-adda iyo maamulka garoonku waxay u hil saareen saraakiil khaasa oo arintaa la soconaya hore saraakiil ayaa ugu xil saarnaa laakiin dabacdabac ayaa yimiday ma rabno inaan ciladaha qarino marka insha allahu tacaala waa dhuudhuujinay saraakiil actifa loo xil saaray marka ma malaynayo in daah dambe iyo cabasho dambe ay kasoo noqon doonta shacabka soomaaliyed haddii ilah yirah dhowr jeer isku daydeen dadka soomaaliduna garoonka muqdisho way la qabsa dhaqan ahaan in diyaarad u daahdo in maarata khaarji jabay noqoto marka kalsooni intee leegaad ku qabtaa inay dadku waqtiga lagula heshiiya lagu geyn doono meesha rabaan boqolkiiba boqol kalsooni boqol boqol ayaan ku qabaa sababtoo ah waxaan sameynay foomam la buuxinayo oo ay buuxinayaan saraakiisha maamulka garoonka iyo hay-adda duulista qeybna ay ka yihiin guddiga shirkadaha soomaaliyeed ay qeyb ka yihiin body baska ama warqadda diyuuradda lagu raaco ayaa la fiirinayaa timekii ku qornaa hadday diyuuraddu ka daahdo then diyuuraddaas waxaa ganaax ayaa ku waajibaya kadibna haddii uu soo noqdo khaladaadkii mar labaad haddana ciqaabo kale uu sharcigu ogol yahay ayaa lagula dhaqaaqi doonaa dhammaanteenna waa isla ogolnahay m o u-giina waxaasoo dhan ku xusan yihiin marka ilaahay idankiis waxaan rajaynayaa in mar dambe aanay caqabadani soo noqon wax walbana sidii loogu talagalay ay ku socdaan shacabkoo habiya meesha ay u socdaan si habiya lagu geeya insha allahu tacaala
wagaag dhegeystayaal wuxuu ahaa maarayaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee soomaaliya axmed macalin xasan oo u warramayay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ciidamada dowladda soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyay deegaanka ceelqaboobe oo ilaa iyo soddon kilomitira dhinaca koonfureed ee ka xiga magaalada xaradheere faahfaahinta warbixintana waxaa inoo haya cabdiwaaxid macalin isxaaq
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysanaya ciidamada gorgor ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka ceelqabowbe halkaa oo la sheegay in ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada al-shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka ceelqaboobe oo dhaca dhanka xeebta xaradheere haddana wararka qaar ayaa sheegaya in al-shabaab ay doonayeen in halkaa ay kala degaan dooni hub ah ha yeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortegay waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada al-shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan xaradheere taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor gaashaanle cabdi maxamed sheekh xasan suulnuuge ayaa sheegay in lagu guulaystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka ceelqaboobe ee gobolka mudug bismillaah ilaahay bay maxaadoo dhan u sugnaatay waxaan u malaynahayaa shabaab inta wax soo gaado wax qarxi jiray laakiin xalay halkani waxaa ka caddaatay gaaligii biijiiga ahaa iyo qooqankii la socotay hadda gadaashay la taabo biijiigana aad in tusi doonay sawiradiisa inta ka soo haray iyo kontankiina uu saarnaa in yaroo cadcad uu soo gaaro in wixii ay u maleegahayeen ama dhagartay u maleegahayeen dadkii shicibka in ay iyagii ku gubtaan oo ay ku qarxaan oo cadkoodii ama helibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan galay xaqiiqda waxaan leeyahay soomaaliyey shabaab waaka mideeda labaadne waxaan u malaynaa warbixinta waxaan helnay shalay inay doon ku soo xeratay beesha la yidhaahda ceelqaboobe intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhammeeyeen waan ogeen waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino ilaahay mariyey waanan ku guulaysanay waxaan leeyahay ciidamadii fuliyey howlgalkaa aad bay u mahadsan yihiin allaha karaameeyo muuqaaladoodina waan adiinsa tusi doonaa qaybaha ciidamada ee ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo waxayna qaybaha ciidamada ay sheegeen inay ka hortageen weerare ay maleeshiyada qorsheynayeen inay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee gobolka mudug maleeshiyada al-shabaab ayaa laga gacan maroojiyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan mudug iyo galgaduud waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a xaradheere
fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a ra-iidu waxyaha dhaab ee gobolka waqooyi bari caweysku waa barnaamij ka sheekeenaya nolosha qaxootiga si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhaab ee dalka kenya barnaamijka toddobaad walba waxaaad ku dhagaysataan labada mawduuc ay igu hadalheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda efmka v o eda dhadhaab ee ka soo gasha hal eber todoba dhibic lix meega hartis barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan sicirbarir ku yimid miciishadda iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay faadumo siido yuusuf oo ah umirse qaxootiha oo ka warbixin doonta muhiimadda hooyada uurkale ay u leedahay in ay booqato goobaha caafimaadka kama marna xubintii shakhsiga oo toddobaadkan umarti ku yahay wiil dhallinyaro ah oo laba jeer u qaxay dalalka jabuuti iyo kenya oo ka sheekayn doona waayihiisa qaxootinimo barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa aniga oo ah cabdisalaam axmed suuqada xeryaha dhaab ee dalka kenya ayaa laga dareemayaa sicirbarar xoogan iyadoo guud ahaan maciishadda ay noqotay mid lagu iibsanaya qiimo aada u sarreeyo taas oo saameyn toosa ku yeelatay nolosha qoysaska danyarta ah ee ku jira xeryaha kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka qodobduruuriga ah sida bariiska burka qudaarta oo si maalinlahay u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah haddaba sarabkaca ku yimid qiimaha maciishadda iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga danyarta ah ayaan wax ka weydiiyey hooyadan qaxootiga ah shamso maxamed abuukur waay waxaan ka hadlayaa qaxootiga oo mardhow amaado cuseeb waxaan haysan malaha kiilihii bariiska waxaan ala siiyaa boqoliyo afartan kiili yaay waxaan ala siiyaa boqoliyo konton kiili sukor waxaan ala siiyaa boqoliyo siddeetan shilin wax aysan malaha shaqa hadin aadna wax aan soo helen malaha nimankii shaqa ma haystaan meel kashaqaynaya malaha qaxood cusubna waana rafaad iyo silac wax noo yar malaha waa tahay shamso ma awoodaan in caruurta subaxda aad rubac sokora dabka u saartaan ma awood waxaan awoodila iskala qajaf sokorta muu awooday nuskuilihii ruucii sokorta afartan shilin waay wax aan haysan malaha habeenkii markii wax aan wayna qamadan ku shubanaa ilmo ilmihii haysan oo wax cunayn oo wax fudad hunguri hungur fudad oo raw wax aan haysa ilaa untamala ee raggii shaq waa soo waayeen xaafadeeda joogaan anigoo is hor fadhina wax aan haysa ilaa untamala jiltiin waa xiranyihiin biimeehe meel aan fadhiisan waysana guri macalbanaa iskumid leewaay wax sicir bararkan hadda amaada dadkan cusub sagaaroo wax waysane wax aan haysan malaha rafaadka adduunkana haystaa goosaska cusub qof oo hadda ruuca hilib gadan kara ma aha nyaanyo laba nyaanya habeenkii oon karsanaa haddii aan helna haddii kale aan waynan waxaan waxaan meel aan ka keenayn malaha ciyaalkana anaka waa isku rafaadsanay macaan raggaan oo sarfane habeenkii qado badanna daras waxna siinay malaha kuunyan waa degana waxaan haysan malaha isbuunyo ma qabna katiifado ma qabna wax iskadhaa wax abriiq oon saarantaa ma qabno waa tahay bal ka waran sicir bararkan haatan ku yimid een cuntada qaybaheeda kala duwan saameyntoodun ku yeeshay sicirbulanka dadkii hore oo joogna kacalancala unoo mardhow ammaan meel aan ka sayn ila unta ma laha meel marayn ma laha habeenkii markii aan soo waayna ilmaha ciyaalka waa oynan waan seexinayn waa u qabanaynaa waxaa qof waxna siina malaha daras fiican ma laha daraskana isma dhaamo dad cusub bay mardhow ammaaday wax isdhaama malaha haddii wax isdhaamla waana siin lahayn wax isdhaaman ila unta ma laha wax aan haysan ma laha soo walaalahaana haddii wax noo tari kartiin wax noo soo taro
aaday umahadsantahay taasna waxay mid kamid a hooyooyinka qaxootiga ah sarokaca ku yimid qiimaha cuntada ayaa si gaara u taabtay qoysaska ku cusub xeryaha kuwaasoo noloshooda ay ku tiirsan tahay haweenka oo ka shaqeeya shaqooyin adag sida dhaaminta biyaha dhoobista guryaha iyo jejbinta xaabada iyadoo qoysaskaasina haatan ay wajahayaan xaalad adag maadaama cuntada lagu iibsanayo qiimo aad u sarreeyo oo aysan ayagu awoodin waa tinimco xasan kuulow oo barnaamijka aweyska la wadaagtay saameynta uu ku yeeshay seerarbararka ka jira xeryaha nimco xasan kuulow anagoo ahaa oo qaxootiga cusub oo deggan waxaan ka shaqaysanaa annaka xaafadahaan ka shaqaysanaa dharan dhaqnaa oo kirada jaabadan jibanaa laba boqolaan ku jibanaa dharka markan dhaqno laba boqolaa nala soo siiyaa awna qaxootiga cusubaan nahay qaxootigii horaanaan dharka u dhaqnaa oo magacyadu biyahan u aroornaa oo intahan u dhoobnaa oo jaabada kirada jaabada ay soo guraanaan u jijibanaa noloshaayna taas waaye oo hadda markan meesha aan tagno haddana laba boqol nala soo siinaayo labada boqol markii nala soo siiyo oon gaarina aan ku soo raacno oon cidihiina aan soo diigsanayn ilmihiina aan soo diigsanayn ilmihiina waxaan u hayna aan lahayn oo qamadile nala siin hayo oo kaartihiina kaarto oo oo waxay iska yihiin qamadile aan qaadan hayno markan xaafadda aan kasoo baxayno xaafadii aan kasoo shaqayno kasoo baxayno haddana gaari inaan soo korno aan rabno ilmihii soo diigsanayno laba boqol markaan soo helno labadii boqol bariis waxaana la dhahaa boqol iyo afartan shilin sokor waxaana la dhahaa boqol iyo siddeetan shilin oo nyaanyo waxaana la dhahaa boqol iyo konton shilin waa rafaadaan na haastaa oo saasaan ilmihii aan ku korsanaa caawatiinaan u baahannahay dhibkaasaan na haastaa inkastoo jidkiina as xirme oo raashin meel as ka soo galayna as laheen oo wadooyinkiina biyo ay naga galeen oo raashinkiina deb as naga naqto oo ilmihii waxaan ku waxaysan aan la'sannahay oo waxaan rabnaa caawatiinaan u baahannahay oo wadooyinkiina ay naga xiran yihiin raashinkiina qaalas nagu naqtay oo noloshaan iska rabnaa dadka qaxootiga hore dad loo dhoofo waaye oo dad kor loo galo waaye oo waxay haastaan noloshay haastaan anaka nolol ma haysano oo waxaan rabnaa inaan nala caawiyo oo magaciis sicir bararka na haasto oo nala dejiyo oo waana dowladda kenya oy sicir bararkan wax ay ka qabato saasaan u baahannahay caawatiinaan rabnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay aad bay umahadsan tahay nimco xasan kuulow oo ka warbixinaysay shaqooyinka adag ee ay qabtaan iyo dhaqaalaha ka soo gala aysan xilligan ku iibsan karin cuntada qaybaheeda kala duwan marka laga tago oo sarokaca ku yimid miciishadda ayaa qaxootigan waxay sheegayaan inaysan ku filnayn garaamaadka raashinka ee la siiyo ayagoo intaasi ku daray inaysan jirin cid ay u kaashan karaan qolayska nolosha ay haatan wajahayaan maadaama ay yihiin qaxooti aan la aqoon oo aanu jirin cid ay deyn ka qaadan karaan waatan mid ka mid a hooyooyinkaas oo la hadashay barnaamijka cawayska wacdii axmed diidan waa liidhahay waxaan ku noolnahay xarada dhagaxley qaxootiga cusubaan nahay marka annagoo iska rafaadsan oo maaragta bulshada ku jirno oo nala sii maaragta bahashii antaheed maxaa la dhahay qamadi nala sii qamadadii cambuula hadii laga dhigalmihay cunaan ilmihi tacbaan waayo cunug walba isbitaalka naga jifaan qamadadii aa la siin qamadadii way dhamaatay saliidda naguma filno qamadadii saliiddana lala sii saliid ay dhamaato wax yaala ma leh ilmihii way salacsan yihin cunuga siisa qamadadiina tacbaan waay isbitaala lala geliyaa raashinkii hore nala siinay galeeya sahaay waan baxayna galeeydii nala sii waan tumanayna maryaasha horan ka shiidanayna marna ajiinaan ka duwanayn mar canjeeraan ka duwanayna inkastoo qabada markaasna qabanaysa lacag aan ku shiidanay galeeydii ilaa makiinada annaga iskama laha dad baa iska leh markaan saan u qaadno meesha geysano bilaashno laguma shiiday toban shilinaa u yar toban shilin labaatan shilinaa la shiidaa kiilo galey ajiinkana soddon shilinaa la shiidaa aadan wadana cid ku siinaysa ma laha caqabadaas inkastoo ina hayso ilaanka iga dhex nooleene dhibkaasaa na haya ayadoo dhibkaas jiray aa sicir barar amaado wax walbana waan ugala la'na bariisaan gadana haddaad dhahdo uma gal kartad boqol iyo konton shilin alaa kiilaa lagu leey ciddii xaas eh madeeqay kiila laba kiilo saddex kiilo ilay karsato waa saliid laba bakeera ka hoose ma ku shuba kartid mana la haasto habeenaha qaar waa la siiqa baryaa silacayaale kaxooti cusub saan u nah haddana dadka oo maaragtay hortayna joogeen dadkastay waxa waaye dad ilbax oo maaragtay indhahooda bannaanka yeeleen annagana ma ogna waa magaaladu meel aan marayno ma katayno haddaan baxna kaala maanta xabad maraq digaag eh maraq digaag la'aan waaye ciddaan kaala doono haddaan dhahna hal xaba maraq digaag waxa nagu aaminaya oo na siisanaya ma laha marka maraq digaag ma helno haddii kaala ciddaan waa qatantaa bariiskaasoo deenso haddaan dhahan mana la siinaya mauna la aaminaya
waa hagaag halka aad naga maqashaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a weli waxaan dhexda ka jirnaa barnaamijka caweyska ladhaab oo si toosa idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiise leh oo ku aadan sillawarka qaxootiga balse imanka aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo isuyaa ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed ibraahim daahir oo ah nin dhallinyaro ah oo laba jeer ku qaxay dalalka ay deriska soomaaliya yihiin ee jabuuti iyo kenya hadda waxa uu ka mid yahay qaxootiga ku biiray xeryaha dhadhaab ee aan weli helin diiwaangelinta rasmiga ah waxaad kale oo maqli doontaan faadimo siidow yuusuf oo ah umuliso iyo kormeere caafimaad oo ka hadlaysa muhiimadda ay hooyooyinka u leedahay inay ku umulaan xarun caafimaad iyo halista ka dhalan karta haddii ay hooyooyinka guryaha ku umulaan haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga maxamed ibraahim daahir waa nin dhallinyaro ah oo in muddo ah ku noolaa dalka jabuuti deganaansho iyo xaaladda dalka oo soo hagaagtay darteed ayuu dalka dib ugu laabtay sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii laakiin bilo yar kadib waxaa qoyskiisa ay dhibaato weyni ka soo gaartay qaraxii soobe ee afar iyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii mar kale ayuu go'aansaday inuu dalka ka cararo waxaana uu hadda qaxooti ku yahay xeryaha dhadhaab ee dalkan kenya dhowaan ayaan kula kulmay meelaha ay degan yihiin dadka magangeliya doonka ah waxaana kala sheekaystay sababta ku qasabtay inuu laba jeer dalkiisa ka cararo
magaalada muqdishoaan ku dhashay waxaan ka qaxay xamar labada kun lixdii aan ka qaxay xilligii dagaalka cadoonka etoobiya jiray waxaa igu qasbay waxawaaye dagaalo socda aawadeed iyo wadankiio dhib ka bilowday dagaal ka bilowday ciidamo etoobiyaan ilaa soddon kun gaaraya wadanka soo galay habeen iyo maalin dagaal baa socday wadanka marka saala aligeed baan dagaalka anaga aan iskaga qaxnay aniga iyo reerkeenna iyo familkeenna intaba iskaga qaxnay wax dhibaato ah oo ama dhimasho ama dhaawac oo khasaaro ah oo qoyskiina ka soo gaadhay dagaalka etoobiyaanka iyo dadkii ka soo horjeeday xilliga aad qaxayseen miyaa jira haah alxamdulilah waa sax waxaa ku dhintay wiil walaalkay ah iyo waxaa ku dhimatay islaan eedadey ah intaba macnihii madaafiic hoobiyaala kusoo dhacay waxyaabaha aan uga qaxay kamid tahayba oo qaracankaasay kamid tahay marka inaan dib hadda usoo xasuusto waxawaaye wax badan bay iita waa taariikh macnihii nagu dhacday qoos intaa leeg oo qofka dhintay alxamdulilah kadib markaan wadankii aan ka baxnay aan ka qaxnay jabuuti aan tagnay qaxooti baan ku noqonay goormaad jabuuti tagteen xageese degteen oo aad ku noolaydeen jabuuti waxaan ka deganeen xerada la yiraahdo xerada la yiraahdo holhol kow calacadda xera la ayaan degnay calacadda marka waxawaaye hay-ad baana soo rartay oo xerada labaad baa la furayaabaa la yiri xerada labaad oo holhol la yiraahdan lagu furay annagoo laba boqoloo qoys ah xeradaas saan ugu jirnay baan dabadeetana halkaas il muddo ah aan ku nooleeno caruur iyo wax badan ahanka aan ku dhala halkaa baan muddo gelay halkaasaa muddo joogtay kadib maxaa dhacay wallaahi kadib waxaa dhacay labada kun iyo lixdii baan galay laakiin ilaa lix iyo tobankii baan ku jiray dabadeetana ilaa labada kun toddoba iyo tobankii ayaan micnihii wadankii xoogoo nidaam dowladnimaha kasoo iftay marka yaa baxayo yaa wadankiisa u laabanayo wax dhoof ma jiro wax saasoo kale wadankana trump nin la dhahayaa haystay aan qabsaday madaxweynaha maraykanka marka wax dhoof ma jiro yaa dalkiisa dib ugu laabanayamacnaha dalkii maraykanka dibudejinta laga rajeynayeyna waxaa qabsaday ninkaa trump oo soomaalida joojiyey ha ninkaa trump baa joojiyey oo soomaalida iyo wadamada islaamkaba cidna soo geli karta ma jirta uu yiri dhowr wadan oo afrikaan oo dal muslim ah marka dabadeetana anu waxaana samaynay maadaama rebatriation dad badan oo isku qaraaba iyo dad isku wadanka aan ahayn ay laabteen rebatriation baan dib u qoranay waan iska soo baxnay waxaan nimi xamar baa nimi maxaa ku rajo geliyey maxamedow oo wadanka aad ka maqleen tobanka sano iyo magaaladii muqdisho aad ka qaxday inaad dib ugu soo laabato waxaa ku rajo geliyey oo kusoo celiyey maxay ahayd waxaan rajo geliyey wadankii hodidiiladiisa fiicnaatay maamul fiican yeeshay marka saa la-aligeeda ayaa waxaan niri maadaama wadankii nabad uu noqday inaan xagga ka shaqaysano oon wax qabsano oon saa micnihii mataqaanaayo aan wadankeenna balku iimaansano oon iska joogno ayaan go-aansanay kadib waad soo laabateen magaalada muqdisho baad timaadeen kadib maxaa dhacay waxaan soo laabtay bishii shanaad markaan soo laabtay tobanka oktoobarna dhibkii ogaanta qaraxa xamar ka dhacay oo dhibaataa naga soo gaadhay oo caruurtayda hooyadood ayaan ku waayey
kii qaraxii soobaa dhacay bal qaraxa sida uu kuu saameeyey gabadha kaa dhimatay intay caruur ku haysay iyo sida oo saamayntaas u dareentay io faahfaahi wallaahi xili waxay ahayd abaar toban saac bay ahayd abaar toban saac bay ahayd waxaan ka qaadanayna markaas lacag meesha la yidhaahdo soobe gaar ahaan maxaa ladhahay hotel sham oo agtiisa lacaga oo u n c r ta labalaba boqol dadka la siinayay ayaa jirta oo bilo ah lacagtii baan meesha ka doonanay markaas maalin markaan soo waaya maalinkii labaad bay iyada ku laabatay markay ku laabatay ayay ay aadi farahay soo dhigaysay xilli toban saac ah dhibkaa uu dhacay marka xaaskii meesha ayay ku geeriyootay iyo dad tiro badan marka saameyn adagayna nagu yeeratay markii kadib ay dhacday in maamadii geeriyootay caruurtii hooyolaa noqdeen goormaad go-aansatay inaad misna kenya isaga soo cararto goormaad kenya soo aadi wallaahi waxaan go-aansaday maadaama meesha caruurtii hooyadood aan ku waayey wadankii nabad waay aan lahaa oo wadan fiican buu noqday aan lahaa dhibkaa ogaanta naga soo gaaray caruurtii hooyadood ay ku baaba'day ani nolosheyda meesha aysa ku baaba'day waxaan go-aansaday wadanka kenya inaan dib isaga soo laabto oon dib aan u imaado oon dad qaxooti aan noqdo in muddo ah hal saan ah haata weli boonan la-aan aan ahaa waxaad go-aansateen waddan kenya soo aado xeryahan qaxootiga bishee baad soo baxday halka goormaatay maxaase la kulantay wallaahi halkan waxaa imid labada kun iyo waxaa imid iyo labaatan iyo kowdii aa imid marka oo bilow ah muddo hal sana iyo xoogoo bilaaboona la-aanan ahaa inaan rafaad la kulmo oo hoy aanay haysan oo meel aan micnihi carruurtii aanay haysan cid aan heebsanay aan lahayn laakiin dad soomaaliya oo islaama ay meesha joogaan waa adiga hadda arkaayo nolosha lagu nool yahay oo weliba aan hooy hadda tayalay aanan haysan marka saala aligeed mar dhow sanadkii ahaa aan boono helnay oo weliba hadda boonadaas weli kaar rasmi aysan ahayn aysan lahayn maxaalaha bomba jakool iyo wax lamid ah sida dadka qaxootiyada kale ay yihiin waxaa tahay nin dhallinyaro ah dalkiisa laba jeer ka qaxay ku qaxay waddanka jabuuti muddo ku noolaa rajo soo gashay wadankii inuu xooga hagaagay wadankii ku noqday dhibaato tii uu ka cararay ka weyn ay ku dhacday oo xaaskiisii oo shan caruur u haysay ay ka geeriyootay misena ka cararay wadankii mar kale aamini waayo oo kenya u cararay ma laga yaabaa in mar labaad rajo ay ku gasho oo aad ku laabato wadankaagi hooye ee soomaaliya bismillaah alxamdulilah may may meel rajo laga yeesha ma ahan wadankii waa ujeeda hadda dib meeshii shari iftiin baa baxayey iftiinkii baxayey oo aad dib ayaa wuxuu usii noqday mugdi waa laba mugdi waayo mad mugdiga koowaad waxaa waaye anigoo reerkaygii iyo caruurtaydii iyo mustaqbalkaygii ku waayey tan labaad oo ah wadankiioo dib usii xumaanaya hadda oo inta badan howlgal iyo dhib badan uu ka jiro oo micnihi mataqaanaa waa dareemaysa marka ilaahay waddankaa noo hagaajiyo laakiin meel lagu laabto ma umalaynayo ma arkaayo rajo kamalihii soomaaliya hadda inaan u laabto
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim daahir oo marti iigu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale dhegaystayaal xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa daryeel caafimaad loo fidiyaa aadna looga taxadiraa haweenka xilliga ay uurka leeyihiin waxaa jira hooyooyin kormeerayaal caafimaada oo hooyooyinka xilliga ay uurka leeyihiin guryaha ugu taga si ay xaaladooda ula socdaan sida oo ay tahay waxaa jira haween badan oo guryaha ku umula qaarkoodna ay mararka qaar wajahaan halis caafimaad faadimo siidow yuusuf oo ah umuliso iyo kormeero caafimaad oo ka howlgasha isbitaalka guud ee xagardheer ayaa ka hadlaysa daryeelka koowaad ee xarumaha caafimaadka ee xeryaha qaxootigu u qabtaan hooyada uur kale iyo waxa laga rabaa haweenku inay sameeyaan xilliga uurka dhiigaa laga qaada dhiiggeeda waa la fiirira inay barshan qabto inuu aneemiya tahay dhiigu ku yaryahay ayu nooca loo baaraa kaadeeda la baara inay infection qabto kulli marka la baaro daawooyinkeeda la siinaa buuggeeda loo jaraa buugga waa liis oo wax alla wixii ay qabto hadday caafimaad qabto hadday xanuunsan tahay kulli oo loogu qoraayo hooyada waxaan rabaa bil walba inay booqato helbos ay dhiiga iska cabirto inuu yaraaday inuu batay inuu barashan qabtay ilan maamooyinka markay uurku noqdaan barashana ku dhacay mogta inay dhiiga anemia noqotay inuu dhiig soo kordhay inay infection qabtay inkaleente cuduradaasa laga baaraa ilaa sagaal kablood bil walba waa albaaboqoneen faadumo waxay sheegtay in hooyadu markii ay gaarto xilliga umulka ay lagama maarmaan tahay inay ku umusho xarun caafimaad si looga fogaado khatar ku timaada hooyada iyo cunuga yar ee dhalanaya xiliga dhalmada marka la gaaro waxaa la gudboon inay maamada markii foosha ay qabato fosta one foosha saddex ay u qaybsantaa fosta one fosta two fosta three waay fosta one ba markay qabato ee ambalaasta uu cato ambalaasaa joogto oo isla markii hadii la waco diyaar eh ku imaanayso ku geynaysa isbitaalka marka ambalaasta ay wacato haddii lacala ay daahdan ay saddex foosta three ay sugtana waxaaba iska dhici karta inay ambalaasta ku dhex dhasho ama guriga ay ku dhasho laakiin waxaan ku wacyigelinaa inay marka hore ay foosha qabataba ay isbitaalka tagto si wax kasta wixii kusoo gudboonaado ay dhaqaatiirta aga caawiyaan halis noocee ah ayaa ka dhalan karta haddii ay hooyooyinku guryaha ku umulaan waatan faadimo oo mar kale ka hadlaysa muhiimaday u leedahay inay maamooyinka ay ku dhalaan isbitaalka waxaa waaye maamooyinka hadday guriga ku dhalaan way dhiigbaxayeen dhibaataa ku dhici karto marka inay isbitaal ku dhalaan hadday dhiig baxaana oo diyaar dhaqaatiir ay ku tahay islamarkii dhiig joojin iyo wixii dhiig baxas keenaya laga bixinayo ay dhaqaatiir diyaar kugu tahay haddii hooyada ay guriga ku dhasho waa isku furmi kartaa cunugyaa goosan karo cunugyaa dhulka ku dhici karo marka dhiig baxaa ku dhici karo wax kastaa ku imaan karo xinjiraa ku xirmi karo oo wasaqdii wax kasoo bixiya malaha ibidiyaa ku xirmi karto dhib weynaa la kulmaysa hadday guriga ku dhasho haweenka ugu badan ee aan la xiriirin xarumaha caafimaadka xilliga uurka waa hooyooyinka ka soo jeeda qaxootiga cusub oo badankoodu ka yimi meelo aan lahayn xarumo caafimaad oo bixiya daryeelka hooyada iyo dhallaanka faadumo ayaa haweenkaas si gaara fariin ugu dirtay tale waxaan siinaana qaxootiga cusub hadda soo galay hooyooyinka isbitaalka ay tagaan ay la socdaan goobta caafimaadka ilaa sagaalka bilood waa la daryeelaa markii foosha ay gaaraan ambalaas oo lasoo diraa waxaan ku waxyigeli lahaa in ay goobta caafimaadka saaxiib ay ka dhigtaan ilaa ay ka dhalaan
dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii xaweyska dhadhaab inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
aad baad u mahadsan tahay axmed cabdulaahi jaamac dhegaystayaal haatanna nala dhegaysta heesta barnaamijka
lafaan kabayaha walcudaan jarayaha sida noolan dhirirayne
layligu biyuhu daadiya lahashadu sharbayga lida dhibaantoa haysaf garana dhibaantoa haysaf garana ligligan jacaylkii haya haya ligligan jacaylkii haya haya
lidnimo adaykuna hadha lilahidu jidbay kugurida libantuwa masafkarana libantuwa masafkarana labtuu kalgacalkii harsaday harsaday labtuu kalgacalkii harsaday harsaday
malox baan ku dabacay qalbigaygu lahashada xiisaha la dabsaday malox baan ku dabacay qalbigaygu lahashada xiisaha la dabsaday
layligu biyuhu daadiya lilahidu jidbay kugurida libantuwa maysafkarana libantuwa maysafkarana labtuu gacalkii harsaday harsaday labtuu gacalkii harsaday harsaday
layligu biyuhu daadiya lahashadu jarbayga guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigu ee cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere guud ahaan dhegeystayaal intaan barnaamijkan barnaamij xigdib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ammaan allah
This is VOA News. In Washington, I'm Jeff Custer.